بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله wafd cadrata wabaliyin waxaan ku dhex jirnay wufuuddii nebiga calayhi salaatu wasalaam u imaanaysay sanadkii sagaalaad waxaan soo marnay wafdi cabdilqays oo kan koobaad sheekha uu nooga dhigay iyo wafdigii dimaam ibnu thaclaba oo min bani sacdi bni bakrin ka mid ahaa labadaa wafdi ayaan soo aragnay wafdiga saddexaad musanifku wuxuu leeyahay waa wafdu cadra wa baliyin laba qabiil oo min qabaa'il alcarabi ka mid ah qabiilo la yidhaahdo cadra iyo qabiilo baliyin la yidhaahdo labadaas qabiilo ayaa wafdi ahaan nebiga ugu yimid calayhi salaatu wasalaam tiiba marka nooga warramaya wuxuu musanifku leeyahay raximah ullahu fii shahri safarin bishii safar sanati tiscin min alhijra sanadii sagaalaad ee hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa qadima waxaa nebiga u yimi itna cashara rajulan labiyo toban nin oo min bani cadrata qabiilada cadre la yidhaahda ka mid ah wadakaruu markaasay waxay sheegeen qaraabatahum qaraabanimadoodii iyo ahalnimadoodii min qusayin odaga qusayi la dhihi jiray oo nebiyulaahi moxamed awowayaashiisii ka mid ah weliba awowgii shanaad ah inay qaraabo la ahaayeen ayay nebiga u sheegeen salawaatu ullahi wasalaamu calayh weliba waxay u sheegeen wa nusratihim gargaarkoodii ay u gargaareen lahu ay liqusayin qusayi oo awowgaa ah nebiga awowayaashii ka mid ahaa inay u gargaareen wakhtigiisii yacnii ayagana awowayaashooda ay u gargaareen wey maxay ugu gargaareen fii ikhraaji bani bakrin wa khusaacata min makka maka ayaa waxaa deganaan jiray labadaa qabiilo banu bakar iyo khusaaca waa labada qabiiloo aan soo aragno weligood dagaalka uu ka dhexayn jiro oo dagaalami jiray labadaa saariddoodii laga saara maka ayay ugu gargaareen qusay oo nebiga awowgiisii shanaad ah waataan hore u soo marnay ninka maka gudaheeda soo dejiyey quraysh qusayi inuu ahaa hore baan u soo marnay marka waxay ugu manno sheegteen awow awowayaashoodii hore wixii ay sameeyeenoo nebiga awowihii ay u sameeyeen qurayshoo dibadda ka taagan xaramka iyo maka bannaanka ka joogto ayay waxay ugu kaalmeeyeen kasaaridii labadii qabiile maka joogtay laga saaro uma quraysh la soo geliyo maka sabab bay ugu ahaayeen qabiilada bani cadre la yidhaahdo marka intaa markay u sheegteen faraxaba bihim nabiyu sal allahu calayh waaalih wasalam nebigu wuu soo dhoweeyey qabiilada bani cadre la yidhaahdaa wuu soo dhoweeyey wabasharahum wuxuuna ugu bishaareeyey bifatxi shaam dhulkaa shaam la yidhaahdaa furashadeeda la furan doono oo islaamka iyo diinta islaamku ay furan doonaan ayuu bishaaro ahaanna ugu sheegay weeyaan wanahaahum marka wuxuu ka reebay can su'aali kahaanati yacnii waxyaalaha dadka kitaabgaablowga ay sameeyaan baa kahaana la yidhaahdaa waa caraafnimada waxaasay aqoon jireen marka wuxuu ka reebay nebiga can su'aali lkahaana kahaanada waxa la yidhaahda iyo qaybkoo laga warramo weydiintiisii la weydiiyo oo kahanada ay u tagaan kuwa kaahiniinta oo qaybka ka warramaa inay u tagaan buu ka reebay wuxuu kaloo ka reebay wa dabaa'ixi nusubi asnaamta iyo maarata taallooyinka ay dhistaan gowraca xoolaha loo gowracana waa uu ka reebay weeyaan dabaa'ixdoodii in wax lagu gowraco meel yacnii ay samaysteenoo ama maaragtay ah sanam ah ama maaragtay wax la caabudo taallo la caabudo la barakaysta ihi gowraceedii xoolaha loo gowracana nebigu waa uu ka reebay waqad aslamuu bani cadr qabiilka la yidhaahdaa way islaameen wa aqaamuu ayaaman maalmo ayayna madiine ku nagaadeen uma rajacuu markaasay noqdeen ayagoo muslimiin ah ayay laabteen weeyaan qabiiladaasi wafdigoodii waxay ka faa'iideen markay nebiga arrintaa u sheegteen dabadeed in waxyaalo badan oo islaamku uusan oggolaynna laga reebo uma islaamka iyo diinta islaamkana ay qaataan ayagoo muslimiinana ay noqdaan weyn waa faa'iido weyn weyn qoladii labaadoo beliyin iyagana markii qoladaasi ay maaragtay tageen ayay ayaguna yimaadeen marka wuxuu leeyahay musanifka wacalaa ifrihim raadkooda markii ay yimaadeenba yacni nimankii oo qabiiladii bani cadra ahayd raadkoodii baa jaa'a waxaa yimid wafdu beliyin qabiilada beliyi la yidhaahdo baa wafdigeedii yimid fii rabiici alwal bishii rabiicu alwal oo ahay sanati taasicati min alhijrati annabawiya sannadii sagaalaad oo hijrada nebiga ah ayay qabiiladaasina yimaadeen fa aslamuu markaasay islaameen wa aqaamuu alaaan saddex maalmood ayay madiine ku nagaadeen uma rajacuu markaasay laabteen oo dhulkoodii ay u noqdeen weeyaan marka labadaa qabiilo labadoodiba way imaatankii nebiga ay u yimaadeen way ka faa'iideen oo waxa weeyaan way islaameenoo diinta islaamka qaateen weeyaan wafdu bani asad ibni khusayma wafdigii afraad ayuu halkan musanifka noogu sheegi waa qabiilada la yidhaahdo banu asad ibni khusayma wafdigeedii ka yimid ayuu meeshaana musanifka noogu sheegi wuxuu leeyahay musanifka raximah ullahu qadima casharatun minhum qadima waxaa madiine yimid minhum qabiiladaas oo banu asad ibni khusayma la yidhaahdaa xaggooda ka yimid fii wali sanati tiscin sannadii sagaalaad bilowgeedii ayaa waxaa ka yimid yacni casharatun toban oo minhum ayaga ka mid ah ayaa yimid fii wali sanati tiscin sanadkii sagaalaad bilowgiisii ayay madiine yimaadeen wa rasuulu ullaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka allana calayhi salaatu wasalaam fi lmasjidi masjid nabawiya uu ku jiro maca asxaabihi saxaabadiisana uu la jiro ayadoo nebiga saxaabadiisa uu la jiro ayay yimaadeen ay nebiga u yimaadeen qabiilada banu asad ibni khusayma la yidhaahdo fa sallamuu markaasay nebiga salaameen wa qaala mutakallimuhum ninkii ayaga u hadlayey yacnii qolo walba markay timaaddo waa nidaamsan yihiin dad u hadlay leeyihiin afhayeen u ah kaasaa marka warkii waxay wateen iyo maqsadkay lahaayeen ayaa u jeediyo marka koogii u hadlayey ayaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow innaa annagu shahidnaa waxaannu qirnay anna allaaha alle waxdahu keligii inuu yahay laa shariika lahu wadaagsina inuusan lahayn axad ilaahnimadiisa la wadaagana inuusan jirin wa annaka adigana rasuulka ilaahayo maaragtay rasuulkii allow cabduhu alla addoonkiisii inaad tahay wa rasuuluhu adeeggii uu soo dirsadayna inaad tahay ayaanu horay u qirnay wa ji'naa waa nimid yaa rasuul allah rasuulkii allow waanu kuwa nimid walam tabca ilaynaa bacaa walxaalu lam tabca aadan dirin ilaynaa annaga adigoonan noo soo dirin bacan ciidan adoonan ugu soo dirin oo cid aad noo soo dirta ayan jirin baan tawcan kuugu nimid annagaa kuu nimid annagoo hoggaansan wey fa aslamnaa marka waannu islaamnay walam nuqaatilka annagana qabiilkaas haddaanu nahay banu asad ibni khusayma maanan kula dagaalamin kamaa qaatalaka banuu fulaanin sida reer hebel ay kula dagaalameen oo kale annaga kulama aanan diririn wanaxnu annaguna liman waraa'anaa dadka annaga naga dambeeyaa baan salamun waxaan u nahay kuwa u soo hormaray salaf baan u nahay oo annagaa kow kuu soo bilownay oo kuugu nimid dadka naga dambeeyo dadkay soo dirsadeen ayaanu nahay oo salafkoodii ah ayaanu nahay weeyaan marka hadalkaas xoogaa islaamnimadoodii baad waxaad mooddaa inay nebiyulaahi moxamed ku mannaysanayaan oo ku galladaysanayaan sidii nebigaa dad wax u taray oo kale maxaa yeele annagaa kuu nimid adoon waxba noo soo dirin oo cidaa noo soo dirta aynan jirin kulama aanan dagaalamin sidii reer hebel kuula dirireen xoogaa mannibaa ka muuqdo marka ilaahay subxaana wa tacaala aayaddan fii suurati alxujuraat ku jirto ayuu dadka ku soo dejiyey waana dadkii acraabta ahaayee rabbi uu ka sheekaynaya reebaadiyaha suuraddaas uu kaga sheekaynaya weeyaan faanzala allahu alla wuxuu soo dejiyey yamunuuna calayka an aslamuu qul laa tamunuu calaya islaamakum bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaan in kuntum saadiqiin yamunuuna way galladaysanayaan calayka adiga dushaada nabiyulaahi moxamedow bay kugu galladaysanayaan an aslamuu bian aslamuu inay islaameen bay adiga gallad kaaga dhigeen sida islaamnimadii markay islaamaan sidai ayagoo adiga wax kuu taray oo kale qul waxaad tidhaahdaa laa tamunuu calaya laa tamunuu ha galladaysanina calaya aniga dushayda islaamakum islaamnimadiinnii iyo hoggaansankii rabbigiina aad u hoggaansanteen aniga ha igu galladaysanina bal iska da ina aniga igu galladaysataane allaahu allaah ayaa yamunnu calaykum idinka idin galladayanayo an hadaakum lian hadaakum inuu idin hanuuniyey darteed ayuu idinku galladaysani liliimaani iimaanka uu idinku hanuuniyey allihii gallad waxaa iska leh iyo mahad iska leh idinka iimaanka idin tusay islaamnimadana idinkee dan idiin tahaye nebiyulaahi moxamed wax maslaxada ugu jiraahi ma jirto salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wax shakhsi ahu ka faa'iidaysanayo ma jiro waa rasuul ilaahayo in la ateeco waa shay waajiba weeye laakiin wax tar asaga aad u tarteen macnaheedu ma aha macnaheedu ma aha idinka ayaa naftiinna wax u taray allaahna gallad buu idinku leeyahay mar hadduu iimaanka idin tusay weeye in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo fii qowlikum aamanna hadalka aad tidhaahdeen oo aamanna ilaah baan rumaynay iyo aslamna aad tidhaahdeen kuwa ku run sheegaya haddaad tihiin aayaddaasaa ilaahay subxaana wa tacaala ku soo dejiyey wasa'aluuhu markaasay waxay nebiga weydiiyeen cama kaanuu wixi ay ahaayeen yafcaluunahu kuwa sameeyo fi ljaahiliyati wakhtigii jaahiliga ay ku jireen intaana nebiga la soo dirin waxyaalihii ay samayn jireen bay nebiga weydiiyeen inay bannaan yihiin inaysan bannaanayn saas u weydiinayaan oo maxay samayn jireen min alciyaafati wa hiya sajru tayri sheikhaa noo fasiray ciyaafada waxaa la yidhaahdaa waa sajru tayr shimbirta oo la duuliyo yacni carabta waxay samayn jireen markay rabaan inay ama safraan ama guursadaan ama tijaaro galaan ama amar muhiimaba ay inay ku dhaqaaqaan ay doonayaan buu qofku wuxuu tegayaa shimbir geed saaran buu u tegayaa markaasuu geedkii shimbirkiibuu maarata duulinaya oo kicinaya waxbuu ku tuuraya haddii shimbirka dhanka midigta oo u duulo arrintan inay khayr tahay buu aamini waana ku dhaqaaqaya waa samaynaya haddiise dhanka bidixda oo u duulo inay shar tahay buu aaminayaa camalka uu samayn lahay oo dhanba wuu ka haraya marka tatayuraa la yidhaahdaa sajru tayraa la yidhaahdaa shimbirahaasoo la kiciyaahi khayrna ku tusi mayso hadday midig u dhaqaaqdo hadday bidix u duushana shar ku tusi mayso alsharu waalkhayru min allahi caza wajal alla xaggiisa sharta iyo khayrkuba ka yimaadaan marka arrintaas sajru tayrka aan samayn jirnay shimbirahan aan maaragtay duulin jirnay bal nooga warran bay yidhaahdeen iyo walkahaanati kahaanadana waa dadka maaragtay haybka ka warrama wey qofka kitaab gaablowga soomaalida ay tidhaahdo oo kitaabka inta la soo baxo yidhaahdo sharta iyo khayrka ka warramo wanaagga iyo qofka wax asiibayo waxaasa kugu dhici doono abaar baa imaan doonto colaad baa imaan doonto waxaasaa la kulmi doontaa yidhaahda kitaabkaa sheegay yidhaahdo kutubaha faydo ayaa la yidhahdaa kahaanada wey yani dadka khayrka ka warramo waxa dhici doono ka warramo wey iyo wa darbilxasaa qaruuraxa yacni tuuristooda la tuuro darbulxasaana way isticmaali jireen qaruuraxaas oo kale carabta ay isticmaalaan yani waxyaalaha hadda ay dadkeennu sameeyaan oo kale weeyaan yani islaamaha maarata tusbaxa qaato wax ka sheego yidhaahdo waa maryamaynaa iyo sharta iyo khayrka sheegaynaa yidhaahda iyo waxaasoo dhan wey yani qaruuraxa la soo qaaday markaasaa khayrkii iyo sharkii lagu kala ogaani fanahaahum can dalika fanahaahum wuu ka reebay can dalika arrinkaasoo dhan waa ka reebay wa sa'aluuhu haddana waxay weydiiyeen can iramli can iramli aramli waxaa loo jeeda waa faalka bahalka la yidhahda faalka la dhigo maxaa yeele bacaadkaa lcarradaa la jiijiidaayo wax lagu sameeyaayo la xarxardhaayo xariiqtimad laga bixiya markaasa waxaa laga sheegaa haybka lagaga warramaa hebel baa faal dhigayo warkaasaa dhacayo waxaasaa la yidhaahdaa waxaan jirin ayay sheegaan ayadana way weydiiyeen fa qaala markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi cullimahu nabiyun faalkaasi nebi ambiyada ilaahay ka mida ayaa horay loo baray faman saadafa mila cilmihi qofka haleelo faman saadafa qofkii haleelo oo waafaqo mila cilmihi ogaanshihiisii yani aqoontii uu faalkaa yaqiinay oo kale qofkii haleelo fadaaka waa shay maarata bannaan wey wailaa haddausan musaadafa uusan samayn karayn oo haleeli karaynin falaa yajuusu ma bannaano wey hadda nebiga waa loo waxyoon jiray waxyi baana wax lagu tusi jiray marka ma aha dhulla xariiqo keliya ma aha waa qaybkoo laga waramo qayboo laga warramona waxyi baa lagu ogaadaa qofkii marka yacni loo waxyoonayo oo waxyi wax ku ogaanayo oo cilmigii ambiyada oo kala haystaahi waa u bannaan tahay laakiin qofkaan cilmiga ambiyada ahay ambiyadu lahayd ee waxyiga ahaa aanan haysanin uma bannaano wey hadda ambiyadiina nabilaahi maxamedaa lagu khatimay calayhi salaatu wasalaam nebi ka dambeeyena ma jirin marka in musaadafa la helo suuragalba ma aha inuu qofku haleelo oo ambiyadii waxyigoodii iyo siday ahayd inuu u haleelo u garto wax iyadana dhici kara maaha shiikhu wuu tacliiqiyo wuxuu yidhi wamacluumun waxaa la og yahay ana almusaadafata haleelidii iyo waafaqidii oo la waafaqo cilmigii nebigaa la baray oo waxyiga ahaa mustaxiilat lmacrifa waa shay mustaxiila oon dhici karaynin aqoonsihiisa iyo barashadiisa la barto maxaa yeele waa wax nebi ilaahay ku gooni yeelay wax ilaahay nebi ku gooni yeelayna adiga oon nebi ahayn laguma ogeysiinayo mana lagu tusayo laguma tusi karo weeyaan wa kullu haadihi alacmaal acmaashaas aan ka soo sheekaynay dhammaanteed min altakharusi cala alghaybi min altakharusi malayntii bay ka mid tahay altakharus waxaa ladhaha waa adannu wey waa malo oo cala alghaybi haybka la malmaleeyo waxa kaa maqan baa hayb la yidhaahdaa waxyaalaha kaa maqmaqanood malo ku raadiso weeye xaqiiqo uma haysid weeyaan marka arrimahaasoo dhan maadaama ay malo yihiin ka baxaa laleeyahay faraha ka qaada waa laga reebay wey wamakaa way nagaadeen ahlulwafdi wafdigaa dadkiisii ayaaman maalmo ayay madiine ku nagaadeen ayagoo nebiga la joogo yatacallamuuna iyagoo baranayo alfaraa'ida faraa'isha diinta ayagoo baranayo ayay nebiga ku agnagaadeen mudday la joogeen weya waxyaalaha waajibaad ka saaran waxa laga doonayo waxa laga reebayo ayagoo garanaya bay muddo la joogeen nebiga uma insarafuu markaasay haddana tageen oo beledkoodu u laabteen waqad ujiisuu ayagoo la abaalmariyey oo jaa'isa la siiyeoo nebigu uu wax siiyey haddana oo zaad iyo wax la sii siiyey oo nebigu abaalmarin uu siiyey bay haddana laabteen weeyaan ayagoo diinkiina bartay wafdu tujaybin waa qabiilada tujayb la yidhaahdo wafdigii ay soo dirsatay waa wafdigii shanaad weeye tujaybun qabiilada tujayb la yidhaahdaa waa farcun min qabiilati kinda qabiilada kinda la yidhaahdo laan ka mid ah wey farac ka mid ah wey jufo ka mid ah weeyaan waqad jaa'a haaulaa'i kuwaan oo tujayb la yidhaahdaa wafdigoodii way la yimaadeen bisadaqaati qowmihim markay imaanayeenba bisadaqaati qowmihim bay la yimaadeen sakadii dadkoodii lagu lahaa ayay ka soo qaadeen ay la yimaadeenoo madiine nebiga u keeneen sadaqaadkaasoo mima kii ka mid a fadala dheeraad noqday can fuqaraa'ihim fuqaradooda ka dheeraad noqday magaalada ay joogeen dadkii joogay baa zake lagu lahaa waa dad muslimiina wey sakadii bay dadkii ka soo qaadeen laakiin markay zakada ka qaadeen dadkoodii fuqarada ahaa bay u qaybiyeen siiyeen wixii marka dheeriga ka noqday ayay nabigu u soo qaadeen salawaatu ullahi wasalaamu calayh saasaa loo jeeda mimaa sadaqadii bay soo qaadeen fadala dheeraadka noqday can fuqaraa'ihim fuqaradoodii wixii ka soo haray ayay nebigu u soo qaadeen fasura bihim yacni bimajii'ihim imaatankoodii baa lagu farax geliyey rasuulullahi sal alla alay wasalam yacni nebigu wuu ku farxay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi imaatanka wafdi tujayb ay yimaadeen ayagoo sadaqaadkaas wado wa akrama nebiguna wuu wanaajiyey mahwaahum hoyaadkoodii yacni degaanshahoodii iyo mansilkoodii wuu wanaajiyey si fiicanuu u karaameeyey nebiga meel wanaagsan buu dejiyey yacni maaragtay wanaag buu u sameeyey weeyaan wa qaala abu bakrin radia allahu canhu abu bakar baa wuxuu yidhi allah ka raadi noqdeen maa qadima calayna wafdu min alcarabi milu haada maa qadima nooma imanin calayna annaga nooguma imaanin madiina wafdun wafdi nooma imaanin oo min alcarabi carabta ka mida milu haada wafdigaanoo kale weli nooma imaanin buudi maxaa yeelay qolooyinka kale dad wax doona bay ahaayeen ama su'aalo kale u imaanayo laakiin qoladani waxay wadeenba sadaqaadkoodii zaa'idka ahaabay dadka muslimiinta ay u keeneen weyaan marka maba noo imaanin cid ayaga la midihi oo wafdi ah maba noogu imaan madiina buu yidhi abubakar faqaala sal allahu calayh wali wasalam nabiga ayaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina alhudaa biyadi illaah ina alhudaa hanuunka asagoo abubakar la hadlayo wuxuu ku yidhi biyadi illaahi ilaahay gacantiisa ku jirta faman araada axadkii ou la doono bihi manka qofkuba khayran alla ou khayr la doono sharaxa sadrahu liliimaan sharaxa wuu waasiciyaa sadrahu qalbigiisa iyo laabtiisa ayuu liliimaani iimaanka u waasiciyaa marka dadkani oo wafdi tujayba waa dad ilaahay hidaaye la doonay sidaa darteed baa qalbigooda iimaankii munsharix ilaahay uga dhigay oo u waasiciyey markaasay sakawaadkoodii intii fuqarada ka dheeriga noqotay bay nebiga u keeneen calayhi salaatu wasalaam wa kaanuu yas'aluuna can ilqur'aan intay nebiga la joogeen wa kaanuu waxay ahaayeen wafdu tujayb yas'aluuna kuwa weydiiya nebiga can ilqur'aani qur'aanka bay wax ka weydiin jireen waasunani sunnooyinka oo sunnadii nebigana waxbay ka weydiin jireen yatacallamuunaha maxay u weydiinayaan barashadoodii inay bartaan barashadeeda yatacallamuunaha iyagoo ah kuwa baranayo ayay nebiga u weydiin jireen uma araaduu waxay dooneen markii ay intaas muddada ay joogeenoo qur'aankii iyo sunnadii nebiga ay baranayeen ayay araaduu waxay dooneen alrujuuca noqosho oo dalkoodii inay u noqdaan markaasuu fa ajaazahum nebiga jaa'ize ahaan u siiyo abaalmariye w wuxuu siiyey rasuulullahi sal allahu calayh ali wasalam rasuulka allah wuxuu siiyey biafdali maa shay midka ugu wanaag badan kaana uu ahaa yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam kaana nebigu uu ahaa yujiisu mid abaalmariyo oo siiyo bihi shaygaba alwufuuda wufuudda siin jira wafdiyaasha siin jiray wufuuddii u timid qolo walba wafdiga u yimaado nebigu waxbuu siin jiray markay laabanayaan oo jaaisahaad baa la siin jiray iyo wax badanba yani maarata abaalmarin iyo waxbaa la siin jiray qoladaa marka tujayb waxay ahayd kuwa ugu jaaisada ugu wanaagsan bay ahayd ugu fadliga badan abaalmarinta nebiga uu siiyey dadkii kale waxaan la siin jirin ayuu qoladan oo dheeriya ayuu nebigu siiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka uma araaduu waxay dooneen alrujuuca noqosho oo bilaadooda u noqdaan faajaazahum rasuululahi sal alay wasalam rasuulka alla wuxuu siiyey biafdali maa shaykan ugu wanaag badanoo kaana nebigu uu ahaa yujiizu bihi shaygaas mid ku abaalmariyo oo siiyo alwufuuda yan dadka wafdiga ahoo u yimaado oo siin jiray wax ka wanaagsan buu kuwani siiye wey wasa'alahu markaasuu wuxuu weydiiyey ayaga hal baqiya minhum axadun wafdigii cadadkii yimid markii nin walbaba abaalmarintaa la siiyey ayuu nebigu weydiiye oo yidhi cid idinka idinka mid ah oo hartay miyaa jirto oon waxba la siinin qaaluu markaase waxay yidhaahdeen hulaamun wiil oo khallafnaahu aanu ku soo reebnay fii rixaalinaa alaabtayadii yeygeenni aan wadanay oo maarata meeshaan deganayn yacni aan ku reebnayo awrtii iyo maaragta meeshay deganaayeen alaabtay joogeen wateen la joogay wiilkaas oo huwa isaguba axdaunaa sinna da da'da midka noogu yaraanta badan ah midka noogu da'da yar ahi ayaanu halka uga soo tagnay weeyaan saasay dhaheen inteenna kale abaalmarintii waana la siiyey oo jaa'isadii waana la siiyey laakiin wiilkaa yarkaahoo alaabtayadii la joogo oon wax la siinin baa jira bay yidhaahdeen qaala markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi arsiluuhu u cidira yarkaa ha loo yeera buu yidhi markaasaa wiilkii loo cidiray wiilkii wuu yimid fa aqbala wiilkii wuu yimid oo nebigu soo qaabilay markuu wiilkii nebiga u yimid qaala wiilkii wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow ana anigu waxaan ahaa min arrahti jamaacadii iyo kooxdii baan ka mid ahaa alladiina kooxdii atowka aanifan kol dhow adiga kuu imaanaya kuwii adiga kuu yimid mar dhow kula joogay qoladaasaan anigu ka mid ahaa marka maadaama aan dadkaa ka mid ahaa faqadayta xaajatahum faqadayta waad u guddayoo waad siisay xaajatahum dantoodii dantay lahaayeen waad u guddayoo waad siisay ee faqdi xaajatii anigana dantaydii ii gud buu yidhi ama dantii aan lahaa ii gud oo isii marka nebigu wuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam yacnii yarkan ma aha nin doonayo sidii xoolihii raggii kale la siiyey ha la isiiyo nin dhahaya ma aha xoolihii dadkii la siiyey oo kale ha la isiiyo ma oranayo nebiga markaasuu weydiiye wuxuu yidhi wa qaala rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wamaa xaajatuka oo dantaadu maxay tahay xaajada aad leedahay waa maxay qaala markaasuu wuxuu yidhi wiilkii tas'alu allaha allaad ii weydiinaysaa rasuulka ilaahayow an yakfira lii inuu dunuubtayda ii dhaafo wayarxamanii inuu ii naxariisto ayaad ilaahay ii weydiinaysaa wayajcala ou yeela rabbigayga hinaaya aniga deeqtoonkaygana haninimadayda fii qalbii qalbigayga inuu yeelo hinaatu nafsi ilaahay i siiyo inaad ilaahay ii weydiiso ayaan rabaa buu yidhi xoolama uusan weydiisanin intaasuu wiilkaasi weydiistay wey fadacaa lahu nabiga fadacaa wuu u baryey lahu wiilkaasi allah buu wuxuu ugu baryey bidaalika arrimaha uu sheegtay inuu ilaahay u dembi dhaafo allah u naxariisto hinaatu nafsina uu siiyo naftiisa deeqtoonkeeda haninimo uu rabbi siiyo ayuu nebigu u weydiiyey markuu intaa u duceeyey wa amara lahu wiilkiiba wuxuu u faray nabiga uu u amray saxaabadiiba u amraya bimili jaa'izati asxaabihi dadkii asaga la jiro saaxiibbadii ahaa safarka ay isku soo raaceen wixii la siiyey oo kale in la siiyaba u dalbay nebiga u amray wuxuu yidhi asna intii saaxiibbadii la siiyoo kale ha la siiyo laakiin ducadaanu dheeri la yahay nin weydiistana xoolo ma uusan ahayn weya fa kaana wiilkaa wuxuu ahaa aqnaca annaasi dadka oo isagu la socday dadkii uu la socday midka ugu qanaacada badan ayuu ahaa weeyaan waabata fi riddati cala alislaam wakhtigii nebigu uu dhintay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayaa oo abuubakarna khaliifadii laga dhigay baa carabti mucdankoodii ridoobeen diintii ka laabteen diinkii bay ka laabteen marka isagu wuxuu ahaa wiilkan qabiilkiisii oo qabiilatu tujayb ah ninka hor istaagay asaguna riddada ka hor istaagay qoomkiisii wacdiyey ayuu ahaa marka isaga iyo qabiilkiisa ma ayan ridoobinoo diintii kama ayan laabanin weyaan sidaa darteed ducadii nebiga ayuu helay wa habata wiilkaa wuu sugnaaday fi riddati ay fii zamani ridda markay carabtu ridoobeen zabankii ay carabtu ridoobeenoo ay ka laabteen cala alislaami islaamka ay ka laabteen wiilka islaamnimadiibuu ku sugnaaday wa wacada qowmahu dadkiisana waa uu wacdiyey oo inay islaamnimada ka laabtaan ayuu aad iyo aad uga wacdiyey ha ka laabanina buu yidhi markaasay fatabatuu calayhi ay cala alislaami islaamnimadii ayay kolkaasi ku sugnaadeen mana ayan ridoobinoo diintii kama ayan laabanin weeyaan wiilkaasaan ilaahay sabab uga dhigay asagana ilaahay ducadii nabiylahi maxamed ilaahay u aqbalay weyaan wafdu bani fizaara waa wafdigii lixaad weeyaan wafdigii lixaad ayuu musanifka halkan noogu sheegi qabiilada bani fizaara la yidhaahdo wafdigeedii wuxuu leeyahay musanifka raximahullahu jaaa haada alwafdu wafdigan ayaa yimid oo bani fizaare la yidhaahdo bacda marjicihi sal allahu calayh waali wasalam min tabuuka markuu nebiga tabuuka ka soo noqday tabuuk markuu ka soo laabtay ayuu markuu ka soo noqday kadib ayay u yimaadeen wafdigaas oo madiine ugu yimaadeen في بضعة عشر في بضعة عشر رجلا ayaga oo dhowr iyo toban nin ah ayay ugu yimaadeen nabiga madiina weeyaan dhowr iyo tobankaasoo muqirriina bilislaam islaamnimadii qiray diinta islaamka bay qirayaan oo muslimiina ayay u yimaadeen wahum ayaguna musannituuna kuwa abaarsaday ay yihiin abaaru ay ku soo dhacday yani asaabathum sana sanadana waa alqahtu waljadbu baa la yidhahda waa abaartii wey iyadoo abaar ay ku dhacday ayay u yimaadeen dhulkoodii abaar ay tahay bay nebiga u yimaadeen salawaatullahi wasalaamu calayh فسألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحوه دي عليه الصلاة والسلام عن بلادهم مقالذي أي كيمادين بلد كوذي دول كوذي بلادي أي كيمادين بويدي مركاسي فشكوا جذبها فشكوا وحيشكتين جذبها أبار, أبار نمذيذي أي أشكتين دولك إنه أباري هي أي شيئين وقالوا مركاسي وحير أهلين ما دام أن دول أبارك نمد فادعوا الله rasuulkii allow noo bari lanaa annaga allaah noo weydii fadcu llaaha allaah noo weydii lanaa annaga rabbaka rabbigaaga noo weydii yuqinaa hana roobeeye fadcu llaaha alla noo bari lanaa annaga rabbaka rabbigaaga noo bari yuqinaa hana roobeeye roob hana siiye ilaahay noo weydii washfac lanaa ilaa rabbik washfac noo shafeeca dalab lanaa annaga nooga shafeec ilaa rabbika rabbigaaga wax noo weydiiy allah wax noo weydiiye inuu abaarta naga qaado roobna siiyo ilaahay maarata noogu shafeec buu yii walyashfac lanaa rabbuka ilayka walyashfac ha shafeeco lanaa annaga rabbuka rabbigaagana ilayka adiga hanooga kaa shafeeco hadalkaas dambe qaybta hore washfac lana ilaa rabbik waa hadal wanaagsan wey ilaahay noo weydii waa shafaaca iyo inuu roobna siiyo noo weydii laakiin hadalkan dambe walyashfac lanaa rabbuka ilayka adiga ilaahay hanooga kaa shafaaco dalbo arrintaas nebigu waa diiday wax wanaagsanna ma ah markaasuu markii hadalka afkooda ka soo baxday buu faqaala nebigu wuxuu yidhi subxaana allah ilaahay baa nasahan oo nusqaan oo dhanba ka hufan waylaka haada warkaas halaagaagee ha u noqon w warka aad tidhaahdaan joojiya w maxaa u leedii markaasuu nebigu raaciyoo yidhi ana ashfacu ilaa rabbii aniga waan shafeecayaa oo waan idiin weydiini ilaa rabbii rabbigaygaan idiin weydiini oo waxaan leeyahay ilaahayo waa idiin baryayaayo allahayo dadka roobee waan odhanaya laakiin faman daa waa kuma alladii kii yashfacu rabbuna rabbigeenna uu u shafeecayo ilayhi asaga uu dadka uga shafeecayo ad leedihiin yacni walyashfac lanaa rabbuka ilayka aad leedihiin waa kee buu leeyahay yaa ilaahay subxaana wa tacaala axadka isaga uu shafaaco weydiisanayo waa axadkee qofna ilaahay wax ma weydiisto subxaana watacaala hadalka isagoo sii radinayo nebigu wuxuu yidhi laa ilaaha ilaa hu alcaliyu alcadiim wasica kursiyuhu asamaawaati waalard fahiya ta'idu min cadamatihi wajalaalihi kama ya'idu raxlu lxadiidu laa ilaaha ilaa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabuda ma jiro ilaa huwa allah mooye allah cibaadadiisu xaq tahay allihii alcaliyu sarreeye allihii alcadiimu weynaa wasica waxaa waasaca noqday kursiyuhu alla kursigiisa ayaa wuxuu u waasac noqday alsamaawaati waalarda samadaha iyo ardada ayuu u waasac noqday waa ka weyn yahay kursiga ilaahay ayaa samaawaadka iyo ardada markii la fiiriyo wuxuu noqonayaa ka xalqatin mulqaatin fii falaatin garaangar yar oo lagu tuuray dhul bannaan ah lagu tuuroo kale bay samaawaadka iyo ardada ay la mid noqonayaan fahiya marka wuxuu leeyahay samaawaadkii ta'itu way jiiqjiiqlayni min cadamatihi wa jalaalih allaah weyninkiisa ayay la jiiqjiiqlaynaysaa kamaa ya'itu sida uu u jiiqjiiqleeyo oo u dhawaaqo weeye alraxlu lxadiidu yacni yeyga cusub rarka cusub rarada cusub markii awrta geedka yani rarka la saaro hadduu cusub yahay jiiqjiiqda ka yeerta oo kale soo u dhaqdhaqaan u qayliyo u dhawaaqo ayay samadiina licadamat illaahi caza wajal wa jalaalihi ayay ilaahay weyninkiisa ayay la jiiqjiiqlaynaysaa oo sawd loo maqlayaa weye marka meeshan nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada nebiga ducadiisiibay ku tawasuleen way ku tawasuleen marka midka la ogolaya tawasulka mubaaxa ah tawasulka mubaaxa ahi waa kan wey marka ee tawassulka mashruuca ah waa qof xayi ah qof saalixa oo xayi ah oo muqiim ahoo kula joogo qof nool oo kula joogo inaad tidhaahdo oo salaax iyo khayr a ku tuhmayso ilaahay ii soo bari inaad tidhaahdo siday markii nabiga u yimaadeen ay ku yidhaahdeen rasuulkii allow allah noo bari ay ku yidhaahdeen taa waxa weeye yacni tawasulka mashruuca ah oo ay adiladana tusayso kaasaa ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo oo joogo masjidka dhex fadhi inta loo yimaado ilaahay noo bari in la yidhaahdo allah hana roobeeye markaasuu mimbarka intuu istaaga buu ilaahay baryi jiray markaasaa roobkuna ilaahay keeni jiray marka yani atawasul biducaa'i arajuli asaalixi alxayi almuqiimi baa la yidhaahdaa qofkaa fog oo aadan adigu maaragtay codkaada maqlaynin waxa weeye hebelow ilaahay ii bari kumaba maqlayaba mid dhintayna iska baddaa lama ogolo laguma tawasulo tawasulka mashruuca ka mid ma ah waa inuu qofka yahay qof xayi ah oo nool waa inuu yahay qof muqiimahoo codkaada maqlayo oo kula jooga inuu yahay waxaa kaloo lagu tawasulaa camalkaaga saalixa adiga camal saalixaad leedahay camal maalin baad camal saalixa samaysay acmaal wanaagsan baad qabatay soonu iyo sadaqa iyo salaad iyo wax badanaad samaysay markaasaad rabbigaada ku weydiisanaysa ilaahayo camalkaas adiga daraadda aan u sameeyo saalixa ay muraadkayga iyo danahayga ilaahu iigu sahal waxaa la yidhahdaa altawasul bilcamal asaalix ayadana adiladeedu way badantao waxaa ka mid a xadiidkii nimankii godka uu ku dumay ee saddexda ahaa oo mid walbaba camalkiisa markuu sheegtay ilaahay dhagaxa uu ka wareejiyey markii dambe waxaa weeye tawasulka saddexaad ee mashruuca ah oo nusuustana ay tusayso waxa weeye altawasulu biasmaa'i illaahi wa sifaatihi caza wajal allah inaad ku tawasusho asmaadiisa wan wanaagsan asmaaullahi alxusnaa iyo sifaatkiisa wan wanaagsan inaad ku tawasusho maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyahay walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha alla magacyo wan wanaagsan buu leeyahay iyadu wax ku weydiista marka tawasulka waxa weeye saddexdaas ayaa mashruuc ah oo la yaqaanaa mashruuc midka kaleo laysku haysto aad ogtihiin tawasulka ah oo culammadana qaar ay diidaan qaarna ay ogol yihiin laakiin wax daliiloo haysta aanan jirin waxa weeye waa tawasulka bidaati nabiyi sal allahu calay wasalam ilaahu nabiga daatadiisa wuxuugu siiya inaad tidhaahdo horta ilaahay baad baryaysaa nabigii ma aadan baryin allah baad barisay laakiin mashruuc miyaayo ma sugan tahay mise ma sugna inaysan sugnayn bay a'immada intooda badan ay rajaxaan dadkuna waxay isku khaldaan kaasa yani dadkeennan oo turuqu suufiya la yidhaahdo waxay isku khaldaan altawasul iyo alistiqaasa ma kala saaraan ayagoo ilaahay kayrkii baryaya waxay ku leeyihiin waa tawasul allah cidaan ahayn uu leeyahay sheekh hebelow ii gargaar oo dhintay buu leeyahay caafimaad isii awlaad isii oo kalo odhanaya tawasul lama yidhahda kaa waa shirki wey waa shirki billaah wax ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala inaad weydiisato axad kale isii tiraahdo istiqaasa la yidhaahdaa alistiqaasa bikayr illaah iyo alisticaana bikayr illaahina waa shirki weeyaan marka yacni qoladan waxa uu ku radiyey nebiga waliyashfac lanaa rabbuka ilayka yacni nebigaaba laleeyahy ilaahay wax noo kaa weydiiyo see ilaahay allah oo macbuudkii ah nabiyulaahi maxamed oo wax ugu weydiinaya taasuu marka diidoo yidhi subxaana allah waylaka haadaa buu yidhi markaasuu laa ilaaha ila allah faman da aladii yashfacu rabbuna ilayhi buu yidhi yuu yahay qofka uu rabbigeenna shafaaco weydiinayo oo allah u weydiisanayo waa kee laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila huwa alcaliyu alcadiim wasica kursiyuhu samaawaati waalard fahiya taidu min cadamatihi wajalaalih kama yaidu alraxlu alxadiidu uma sacida markuu intaa nebigu yidhi sacida almimbara mimbarkiibuu fuulay uma sacida almimbara mimbarkiibuu nebiga fuulay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wadaca allaha ilaahay buu baryey oo dadkiibuu ilaahay u weydiiyey inuu roobeeyo xataa aqaasahum ilaa ilaahay oo ugu gargaaro bilmatari alghasiiri roob aad u tiro badan oo ugu gargaaro iyo waraxmati taama naxariis dhammaystiran oo ilaah ugu gargaaro ayuu ilaahay baryay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka markuu mimbarka fuulay farafaca yadayhi nabiga labadiisa gacmood buu kor u qaaday wastasqaa markaasuu ilaahay roobdoon weydiistay waxaa ka mid a hadallada uu odhanayay allaahumma asqi bilaadaka wa bahaa'imak wuxuu dhihi jira wansur raxmataka وأحي بلدك الميت كلمات ساسو كلاء أي إلهي سبحانه وتعالى كبري جري اللهم أسق بلادك إلهي وبلدك هذا الروبة وبهائمك حولها إلهي ومارتي الروبة الروب سيو ورابي وانشر رحمتك نحريص تاذن إلهي وفدي أو نلك كفدي وأحي بلدك الميت مقالة ذاس أبارت أهو لمتينا الله يونوليه دعوين كاسو كبري جري إلهي دعادي سواء أقبلي وإلهي قل قل ذا سواء الروبي الرب ضبو سيئويا وفد نجران قبيلة ذا يعني ماشي إلى نجران دقن أيو حدنا نوغو ورميا نجران ماشي إلى هذا قبائل كادقنا wafdigii ay soo dirsadeenoo nebiga u yimid oo wafdigii toddobaad ah ayuu musanifku meesha noogu sheegi wey najraanna waxay ka mid tahay waxay ku dhacdaa shimaalilyaman yeman waqooyigeeday ku taallaa calaa xuduudi casiir meesha la yidhaahdo ayay xuduud la leedahay marka waa mantiqa kabiiroo weyn wey najraana la yidhahdo ilaa haddana macruuf weeyaan halkaa dadkii degganaa nasaaray ahaayeen niman oo maaragtay masiixiyiina oo diinta nasaarada qaatay bay ahaayeen kuwaasaa marka wafdi soo dirsaday tiiba marka musanifka noo sheegi raximahullah wuxuu leeyahay najraanu meesha najraan la yidhaahda mantiqatun kabiira waa mantiqo weyn dhul aad u weyn weyn oo calaa xuduudi lyaman yaman xuduudeeda ku yaallo yaman xuduudeedabuu ku yaalla tuuluhaa dhirirkeeda dherarka ay leedahay waxa weeye masiiratu yowmin maalin inta uu u socdo maalin socodkeed weeye oo liraakibi sariici ninka faraska saaran ee aad u degdegayo oo dheeraynayo maalin inta uu u socdo ayay dhirkeeda ay jirtaa weeyaan kaanat waxay ahayd najraan tashtamilu mid kulmiso calaa alaain wa sabciina qarya saddex iyo toddobaatan magaalo ayay najraan koobtaa yacni intaasoo saddex iyo toddobaatankaa qaryo ayay ka kooban tahay ayay najraan laisla yidhaahdaa weeyaan wa fiiha waxaa yacni ku sugan najraan mantiqada najraan la yidhaahdo ee saddex iyo toddobaatankaa magaalo ku taallo waxaa dhexdeeda ihi cishruuna wa mi'atu alfi muqaatilin cishruuna wa mi'atu alfi muqaatilin boqol iyo labaatan kun oo dagaalyahan ayaa halkaasi joogto weyan oo ku sugan weeyaan kulluhum dhammaantood dadka boqol iyo labaatanka kunoo ciidanka ihiyo dagaalyahanadayii calaa diini nasaara nasaarada diinteedii oo masiixiyiintayani diinulmasiix ayay haystaan waa nasaaro weeyaan waa dad kirishtaan ah wey فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أيا وحو قري صلوات الله وسلامه عليه إلى أسقفهم ننكودي رئيس كأها أيو رسالة أسو قري ورقد أيو نبي أسو دري أسقفك وحال إلهلا ورئيس من رؤساء النصارى بل إلهلا نصارى يعني مدحدو حق الدين تعا أيو, أيو كمد يحي يعني مدحدو كمد يحي وفوق القسيس وي qisiiska ninka la yidhaahdo quska la yidhaahdo ayuu ka sarreeya waa nin yani diinta kirishtaanka darajo ku leh baa usqufka la yidhaahdaa weeyaan oo qisiiska ka hoos ka korreeya weeye ninkaas oo madaxda u ahaaye qisiis ka ahaa oo diinta nasaarada darajada ka gaaray ayuu nebigu warqad u soo qoray yadcuuhum asagoo ugu yeeraya rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga iyo dadkiisii ilalislaami diinta islaamka oo ugu yeeraya diinu tawxiid ayuu ugu yeeraya falamaa qara'a alkitaab ninkii markii warqaddii u timid oo qisiiska yani usqufka ahaaye waa yani dadka kuwa ay bishobka dhahaan oo kale iyo weeyaan markaas markii ay u timid warqadiisii falamaa qara'a markuu akhriyey alkitaaba nebiga warqadiisii markii uu akhriyey fazica ninkii wuu argagaxay wastashaara markaasu wuxuu la showray oo la tashaday khaasatahum dadkii u dhowdhowaa ee maaragtay isaga ku hareeraysnaa ayuu la tashaday dadkii khaaska ahaa ayuu gooni ula tashaday uma caamatahum dadkii dhammaantood guud ahaantoodna waa uu la tashaday yacni dadkii kuwoodii khaaska ahay u dhowaa iyo kuwo kaloo ka badanba caamadoodiiba wuu la tashaday wey intoodii badnaydna wuu la tashaday markay tashadeen oo arrinta warqaddaa nebiga oo islaamnimada ugu yeerayo ay ka tashadeen fastaqarra ra'yuhum ra'yigoodii wuxuu ku sugnaaday calaa irsaali wafdin wafdi diriddii la diro wafdigaasoo yucaaliju alqadiya qadyadan arrintan warqaddan waxa ay sidato soo daweeyo ayay inay diraan bay go'aan ku gaareen yacni markay tashadeen baa waxaa u soo baxday tallaabo kale intaanan qaadin bal wafdi aan dirno warqaddan iyo waxay wadata iyo bal ha noo soo arkeenoo ha noo soo xalliyeen arrintaas sidaasay la soo direen weeyaan fa arsaluu markaase waxay direen wafdan wafdi bay direen yacni dad oo maaragtay erga ah ayay direen yatakawan wafdigaasoo yatakawanu ka kooban min sittiina rajula lixdan nin wafdi ka kooban ayay direen fa jaa'uu annabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigay u yimaadeen madiine ugu yimaadeen najraan intay ka soo tageen ayay madiine nebiga ugu yimaadeen waqad labisuu iyaga oo labistay oo xiran oo soo martay xulalan go'yaal laba go' oo min xabiratin yacni dharka magaala meesha xabira la yidhaahdo dharka ee maryaha ee xabirada la yidhaahda ihi oo yajuruunaha ay jiidayaan marka xullada asal ahaan waxaa la yidhaahdaa waa labada go' oo qofka uu labista maro hoos uu ka qaato iyo maaragtay maro uu kor ka labista ayaa la yidhahdaa xullada labadaa go' baa la yidhaahdaa xabiradana waxaa loo jeedaa waa dharka laga sameeyo suufka alqutn walkataanu baa laga sameeyaa oo wuxuu leeyahay takhdiid buu leeyahay yani maaragtay wuxuu leeyahay layman ayaa loo sameeya midabo midabou leeyahay marka markuu midabo leeyahay baa xabira la yidhaahdaa waxaana lagu samayn jiray dharkaas yaman ayaa lagu samayn jiray weyaan marka ayagaasaa loo nisbeeyaa weyaan marka waqad labisuu lixdankaa nin ayagoo soo labistay xulalan min xabira go'yaal oo laba go'ah oo dharkaas suufka ka samaysan ihi yajuruunaha haddana dhulka ku jiidayo ayay la yimaadeen waxay kaloo wateen wa ardiyatan go'yaal oo min xariirin xariir ka samaysanna way wateen wa khawaatiima kaatunyaalo iyo fargashi oo min dahabin dahab ka samaysanna way wateen way soo labisteen weyaan yacni markay nebigu u tegayaan waxay rabaan ayagoo haybad weyn ka muuqato oo dhar maaragtay quruxsan wato oo xariir ay dusha ka saaran tahay oo dahab gacmaha ku watahay inay nebiga qaabilaan bay doonayeen saasay u yimaadeen markuu nebiga arkay dadka noocaasa falam yukallimhum rasuuluullahi sala allahu calayh wasalam nebigu lama uusan hadlin dadkaas labiska noocaasa wato ma uusan la hadlin shib buu ka yidhi waa ka tegi markii ay arkeen inuusan la hadlaynin yaa marka saxaabadii qaar ka mida ayaa waxay u sheegeen nebigu inuu diidan yahay labiskan ayagu ay wataan inuu diidan yahay qofka inuu qof iska caadi yahay marka labaad labiska nabigeennu dahabku waad ogtihiin inuu muxaram ahaa ragga uu muxaram ka yahay xariirta inay muxaram ka tahay shareecadana way xarimta wey fa ashhaara calayhim waxaa ayaga u tilmaamay bacdu kibaari saxaabati saxaabada dadkoodii waaweynaa qaar ka midihii ayaa waxay u ishaareenay nimankan qisiisiinta ama wafdi najraan waxay u sheegeen an yugayiruu inay baddelaan ay dooriyaan xulalahum go'yaashii ay wateen inay iska soo dhigaan oo xariirtii ah wayadacuu ay siibaan ay dhigaan khawaatiimahum kaatumada dahabka iyo fargashiga dahabka ay wataanna inay soo siibaan arrintaasay u sheegeen markaa intaad siibtaanoo xariirtan iska dhigtaan kaatunkan fargashigan dahabkaana aad iska siibtaan inuu idinla hadlaa la arkaa bay yidhahdeen iska bixiya fa facaluu sidii bay yeeleen dahabkii bay iska bixiyeen maaragtay waxay iska bixiyeenoo kaleeto xariirtiina waa ay soo dhigeen weeye markaasuu fakallamahum ayuu la hadlay rasuululahi sal alay wasalam markay dharka iska soo bedeleen kadib buu nebigu la hadlay wa dacaahum ila alislaami wuxuuna ugu yeeray diinta islaamka ugu yeeray marka dahabka ragga muxaram buu ka yahay laakiin dumarka waa loo ogoliya haddaanahay dadka muslimiinta ah xariirta sidoo kaleeto weeyaan waa muxaramay raggu ka tahay walidaalika maanta dadkeenni waxaa arkaysaa dhallinyaradeenni soomaalida ayagoo remigaar iska dhigayo inay katiinadaha dahabka ay dumarku gashtaan inay inta soo xirtaan waliba uu dadka tusaayo feeraha qaawiyo kuleetiga gulusihiisa shaatiga inta furto ayuu tusayaa inuu reemagaal yahay oo tusina wey qaarkood dhagadhagayba soo xirtaan waa ogtiin maanta waxa yurub iyo maraykanka looga yimaada iyo dhagadhagaa la xiranaya oo dahabkii ah weeyaan marka waxyaalahaasoo dhan dadka muslimiinta ah wax laga doonayo ma aha waa shay muxarama weeye waana la ka reebay inaan ka fogaanaa la rabaa wey wadacaahum ila islaami buu ugu yeeray nabiga dadkaas warkaalaya diintii towxiidkii qaata oo islaami buu ku yidhi fa abow way diideen maadaama nasaare ay ahaayeen fa abow way diideen inay islaamaan wa qaaluu markaasay nebigu waxay ku yidhaahdeen kunnaa waxaanu ahayn muslimiina dad ilaahay u hogaansamo muslimiina qablakum idinka ka hor idinka haddaad timaadeen annaguse nabi ciisaan ka soo jeednaa bay yidhahdeen islaamnimada annaga idinkaga horreyna haddaa muslimiinta tihiin faqaala lahum rasuulu lahi sal l wasalam rasuulka allah marka wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yamnacukum can lislaami islaamnimada waxa idiin diidayo ay alaau khisaalin saddex arrimood baa islaamnimada idiin diidayso inaad muslimiin noqoteen oo rabbi u hoggaansanteen saddex arrin baa idinka hortaagan waa kuway saddexdaasi cibaadatukum asaliiba macatabka aad caabudaan yacni saliibkan waxay u haystaan min asalbi baa laga keenay salbigana waxay aaminsan yihiin sida ku sawiran yani saliibka nebiyulaahi ciisa in la dilay oo labada gacmood masaamiir looga dhuftay lugihiisina inta la tusaaro mismaar lagu dhuftay waa kuwa alwaaxa sidaa ugu sameeyey inta suurad sameeyaan saliibkaas kirishtada la yidhaahdo w baasha kiristada la yidhaahdo iyo mucatabkaa wey way caabudaan wayna u sujuudaan marka caabudadiinni aad caabudeen saliibka horta islaamnimada waa idiin diiddo waa midda koowaad wey maxaa yeele cibaadada ilaaha iska leh saliibku ma laha tan labaad oo islaamnimada idiin diidday wa aklukum laxma alkhinsiiri doofaarka hilibkiisa cunidiisa aad cunteenna ayana waa idiin diiday maxaa yeelay diimahoo dhan khinsiirka waa lagu xarimay marka cunitaankii aad cunteenna waxa wey islaamnimadiinni way hor istaagtay wey midda saddexaadna wa zacmukum sheegashadiinnii aad sheegateen anna lilaahi allah inuu leeyahay waladan awlaad inuu leeyahay aad sheegateen ilaahay baad walad u sheegteen oo tidhaahdeen ciise waa ina ilaah baad tidhaahdeen masiix bnullah baad tidhaahdeen mar haddaa ilaahay walad u sheegteen leanna waa shay kufriya wey in ilaahay subxaana wa tacaala rabbulciza loo sugo walad loo sugo owlaad la yidhaahda qur-aanka in badanaad maaragtay ou ilaahay kala dagaalamaa waqaaluu ittakhada araxmaanu walada laqad ji'tum shayan idda takaadu samaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu alard watakhiru ljibaalu hadda an dacow liraxmaani walada wamaa yenbagii liraxmaani an yattakhida walada aayadahaasoo idil waxaad arkaysaan iyo keyrkoodba allah wuxuu kaga warramaa diiddo ou diidaya dagaal ou la dagaalamayo dadka ilaahay walad u sugo maxaa yeele ilaahay owlaad loo sugo waa nusqaan waay meelka dhac way allahoo meel looga dhacay weeyaan saasaa marka idiin diidday islaamnimadii saddexdaa arrimood ayaa idinka hor istaagtay marka muslimiin maa idiin wey qaaluu markaase waxay yidhaahdeen faman maalu ciisa hadday arrintu sidaa tahay bal noo sheeg faman kuma qofkeebaa maalu ciisa ciise la mid ah maxaa yeelay khuliqa waa la abuuray ciise min hayri abin aabbala'aan baa la abuuray oo yaa la mid noqon karo qof aabbala'aan la abuuray oo ilaahay uu abuuray isagoon aabba lahayn dadka isagaa ugu sharaf badan marka macnaheedu waxay wataan ilaahay baa u aabba inay dhahaan yacni saasoo kale waa ibnullah inay saas u leeyihiin marka taas bal ka warran bay leeyihiin markaasaa ilaahay aayadahan ee fii suurati aali cimraan ku jiro ayaa allah uu soo dejiyey nebiguna uu ku akhriyey bacda mudda muddo kadib aayadaha soo degeen markaasaa lagu dul akhriyey faanzala allahu fii dalika arrintaa su'aasha ay yidhaahdeen faman maalu ciisa yani khuliqa min hayri abin ayuu aayadahan ilahay u soo dejiyey arrintaas buu rabbi aayadahan u soo dejiyey ina maala ciisa cinda allahi ka maali aadam khalaqahu min turaabin uma qaala lahu kun fayakuun alxaqu min rabbik falaa takun min almumtariin faman xaajaka fiihi min bacdi ma jaءaka min alcilm faqul tacaaluu nadcu abna'ana waabna'akum wanisaa'ana wanisa'akum waanfusana waanfusakum uma nabtahil fanajcal lacnat allahi cala alkaadibiin ina maala ciisa nabiyullaahi ciisa xaalkiisu iyo sha'nigiisii arrinkiisu cinda allaahi alla agtii ka maali aadam aadam xaalkiisoo kale uu la mid yahay aadam khalaqahu alla wuu abuuray min turaabin carrow ka abuuray ila ilaahay khalqigiisa afartii noocba ilaahay wuu kamilay aadam dhoobadaasaa laga abuuray bilaa abin walaa ummin asagoon aabbe iyo hooyo dhalay aynan jirin ayuu ilaahay dhoobada ka abuuray xawaa oo xaaskiisa ahna aadam buu ilaahay ka abuuray marka macnaheedu waxa weeye asalay leedahay laakiin hooyo ma lahayn hooyo la'aan buu ilaahay abuuray hooyo foolatay oo caloosha ku qaadayoo dhashay ma aynan jirin laakiin aadam baa laga abuuray wey waa qaybtii labaad wey nabiyulaahi ciisa qaybta saddexaad weye hooyaa ilaahay uu ka abuuray bilaa abin malakul jibriil baa kelimadaa ku afuufay hooyadeed yani hooyadii nabiyulaahi ciisa hooyadii ayuu dircigeeda ku afuufay kelimatu kununa ilaahay ku abuuray subxaana wa tacaala waa qaybta saddexaad wey qaybta afraadoo khalqiga lagu dhammaystiray waa inta khalqiga inta soo hartay oo aabbe iyo hooye iska dhaleen weyaan marka aadam baaba kasii ciise kasii maaragtay kasii xayl dheer maxaa yeelay dhoobadaas baaba laga abuurayo maaragtay ciise hooyowba leeyahay sidaa darteed aadam oo dhooba laga abuuray hala caabudo lama odhan hala caabudo lama odhan ina ilaah waayana lama odhanin marka ciise hooyo maryamo la yidhaahda ay dhashay seebuu ilaah ku noqdaa seebuu ina ilaah ku noqdaa seebuu saddex ilaah koogii saddexaad uu ku noqonayaa wey midna waxaasoo dhan waa baatil weeyaan uma marka ilaahay uu abuuray aadam dhoobada uu ka abuuray yuqaala lahu aadam wuxuu ku yidhi rabbi kun ahaw markaasuu fa yakuunu ahaaday saasuu rabbi ku sameeyey markaasaa idhi alxaqu min rabbik xaqa shayga xaqa ihi oo ah inuu alla keliya cibaadada leeyahay waxa ka soo harayna addoommo u yihiin min rabbika xagga rabbigaagabuu ka ahaaday falaa takun ha ahaanin marka nabiyulaahi muxamadow min almumtariina xaqaas kuwa shakiyo mid ka mida ha noqonin inuu alla cibaadada leeyahay yani dadka ka shakiyaahi mid ka mid aha noqon faman xaajaka fiihi min bacdi maa jaak faman xaajaka ciddii kula doodo fiihi fii sha'ni ciisa ciise warkiisa iyo xaalkiisa qofkii kugula doodo min bacdi maa jaa'aka kolkuu kuu yimid dabadeed min alcilmi cilmigii ou xag alla kaaga yimid dabadeed haddii ay cidu kaala doodaa qofkii kaala doodo faqul waxaad tidhaahdaa tacaalow kaalaya nadcu aan u yeerno abnaa'anaa inamadeennii iyo wa abnaa'akum idinka inamadiinniba wa nishaa'anaa dumarkeennii iyo wa nishaa'akum idinka dumarkiinniba aan u wada yeeranno wa anfusanaa annaga nafteennii iyo wa anfusakum idinka naftiinnaba aan u yeeranno isku imaanno markaad ilmihiinnii iyo dumarkiinnii iyo nafsad ahaantiinnii aad timaadaan annaguna aan intaba la imaanno uma markaa kabacdina nabtahil aan ishabaarno aan ishabaarno fanajcal markaas aan yeelno lacnat allaahi alla lacnadiisa oo naxariista alloo laga fogaada ihi aanu yeelno cala alkaadibiina kuwa beenta sheegayo oo rabbi ku been abuuranayo inuu ilaahay lacnadiisa dusheeda saara aan samayno marka mubaahalaa la yidhaahdaa markii ay diideen nebiga islaamnimada u soo bandhigay ay leeyihiin annagaa islaamnimada idinkaga horraynayo sidaa ay sidaas baanu nahay ciise sidaasoo ibnullaahi ku yahay baa mubaahala la faray yacni kaalaya marka haddaydnan xujo kale ku qancaynin aan habaartanno ayaa maaragtay sukaaya keenaan la yidhi aan ishabaarne marka mubaahaladana asal ahaan waxaa la yidhaahdaa waa kulmidda dadku ay kulmaan oo ay u kulmaan inay ishabaaraan si ilaahay subxaana wa tacaala qofka labadaa qofood midka beenta sheegayo lacnadiisa ilaahay ugu soo dejiyo malcuun uu ka dhigo nabiga markiiba aayadda wuu fartoomay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu soo watay xasan iyo xuseen oo awoowo uu u yahay ilaa inamadiisii wey yow gu'iisa soo geliyey faadima bintu rasuulillaahina oo gabadhiisii ahaydna gadaashiisay soo istaagtay wuxuu yidhi nasaaray soo baxa waa ishabaaraynaa maanta ilaahay qofkii kaadib ah inuu ilaahay maanta lacnadiisa dushiisa yeele waa lixdan nin oo qisiisiin iyo maaragtay yani maaragtay wada ah weeyaan yani diintoodii dadkii odayaasha ahludiinkoodii ahaa wey markay arrintii arkeen oo nebigana ay dhabka toon soo baxayo dadkiisii soo watay ayay dib u gurteen tiiba marka shiikhu noo sheegi fatalaahaa nabigu wuu akhriyey aayadahaasi calayhim nasaaradiibuu ku dul akhriyey wafdigii u yimid rasuulullahi sal alla alay wasalam rasuulka allah ku dul akhriyey wa dacaahum ila almubaahalati ishabaariddiibuuna ugu yeeray oo kaalay aan ishabaarna buu yidhi fatalabuu minhu markaase waxay ka dooneen ay weyddiisteen fursatan xoogaa inuu wakhti siiyo bal wax yar aan soo showrne noo kaadi bay dheheen wastashaaruu markaasay showreen fii maa baynahum dhexdoodii bay nasaaradii ka showreen faqaaluu markaase waxay yidhahdeen markay tashadeen in kaana nebiyan moxamed haddii uu nebi yahay oo walaacannaahu aan la habaartanno oo la lacno mulaacano la samayno mubahala aan samayno oon la habaartanno laa yabqaa naga hari maayo mina annaga shacarun tin naga hari mayso walaa dufrun ciddina naga hari mayso ila halaka inuu halaagsamo mooye hadduu nebi yahay ninkan wax naga haraay lama arko waa baaba'aynaabdhammaanteen waa baaba'aynaa sidaa darteed yaanan la habaartanin wixii uu raba aan yeelna bay yidhahdeen marka faraduu yani islaamnimadii way diideen islaamnimo ma ayanayeen laakiin faraduu waxay raadi ku noqdeen biictaa'i iljizya maadaama nabiga calayhi salaatu wasalaam yani maaragtay rasuulka ilaahayna uu yahay ee muslimiintana ruqco waasica ay haystaan in bari lagu soo duulo oo la qabsadaday ka baqayaan waxay ogolaadeen marka jizyadii iyo koodhigii inay bixiyaan cashuuraan dhiibaynaa bay dheheen taasay ku raadi noqdeen faradu waxay ku raadi noqdeen biictaa'i aljizya xoolo inay dhiibaan wahiya xoolaha ay dhiibayaanna alfu xullatin waa kun go' ayay dhiibayaan fii safarin bisha safar la yidhaahdo bisha safar la yidhaahdo hadda bishaan aan ku jiro rabiicil awal tii ka horraysay ihi bishaas inay kun go' bixiyaan xullada waataan soo sheegno laba go' wey oo isdul saaran wey wa alfu xullatin kun go oo kalena inay bixiyaan fii rajab bisha rajab la yidhaahdana kun kale oo maaragtay xullada labadaa go'ahi inay bixiyaan oo yani ayay jizyadaasay go'aansadeen oo raadi ku noqdeen maca kulli xullatin go' kasta kulligii labadii go kulligoodna ay la jirto uuqiya iyaiah ay la jirto uqiyada waxa weye yani waxaa loo jeeda wa uqiyatu fida baa la yidhaahdaa waxay u dhigmataa afartan dirham oo kale ayay u dhigmataa weyan marka mid walbaba hal uqiyadaa xullo kasta la socoto labadii go'ba hal uqiyada la socoto weyan markay intaa ogolaadeena nabiga u sheegeen wajacala lahum nabigana wuu ka aqbalay wajacala lahum wuxuu u yeelay adimmata cahdi buu siiye iyo ballan iyo wlamaana amaan in la badbaadiyo ayagoo nasaaro ah nasaaradoodii diinkooda inay haystaan kiniisadahooda galaan jizyadaana ay bixiyaan muslimiintana ayan ku duulinayso la dagaalamin iyo wlxuriyata xornimo ayuu siiyey fi diini diinkooda ay xor u noqdaan nasaaradoodii kiniisadahoodii waxoodii macatabkoodii ay wataanay faraha ka qaadaan bilaadal muslimiintana kor ay ka soo darayso ay ka maamusho intaasoo nebigu u ogolaa uma qaaluu markaas waxay yidhaahdeen maadaama ay xoolo soo dhiibayaan arsil macanaa annaga nugu dar rajulan nin oo amiinan aamin ah nugu dar nin aamina oo xoolahan u soo dhiibno siday tahay kuugu keenayo nugu dar oo asxaabtaada ka mid ah fa arsala macahum nabiga markaasuu raaciyo ku daray abaa cubaydata bna aljaraax abaa cubayda caamir bna aljaraax saxaabigaas oo maaragtay casharatu almubashariina biljanna ka mida ayuu ku daray weeyaan fa sumiya markaasaa waxaa lagu magacaabay abuu cubayda waxaa lagu magacaabay biamiini haadihi lumma ummaddan koodii maaragtay aaminka ahaa amiinkoodii ahaa ayaa lagu magacaabay wey marka inuu xoolaha soo qaado oo nebiga u keeno ayaana loogu daray weyan wa fii cawdatihim noqoshadoodii ay najraan ilaa najraana najraan iyo beledkoodii ay u laabanayeen markay laabashada wakhtigoodii la joogo yo aslama itnaani laba oo minhum ayaga ka mida baa islaamay oo diinkii qaatay nasaaradii ka mid ah uma bada'a alislaamu islaamnimadii diinta islaamka ayaa waxay bilowday wuxuu bilaabay yafshu inuu faafayo fiihim nasaarada dhexdooda uu ku faafayo xataa aslama ilaa uu islaamo jamcun koox oo minhum ayaga ka mida in badanoo ka mida ilaa ay islaamaan ayaa islaamnimadii ku dhex faaftay weeyaan hada wabillahi towfiiq sal allah wslam cala nabiyina mxamed